haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadka ku saabsan saamaynta uu dagaalka ruushka iyo ukrain uu ku yeeshay qaaradda yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu faraha ka sii baxdo dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain ayaa saamayn ku yeeshay caalamka oo dhan laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in haddii dagaalku uu sii socdo ama ay xaaladdu faraha ka sii baxdo waxa saamayntiisu ay inta badan saamayn doontaa qaaradda yurub gaar ahaan dalalka xuduudda la leh ruushka sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo guud ahaan waddamada yurub oo dhan bay saamayn doontaa laakiin si khaasa waxay u saamayn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin waddamada finland iyo norway oo aan ogsoonnahay in xurguf ay jirto ruushka iyo waddamadaasi waxaa kale oo aan ogsoonnahay in ay saamayn kale ku yeelan doonto sida waddamada poland germany faransiiska iyo waddamada yaryare kale ee horeyba u ahaan jiray sovietka ee lithuania latvia kuwaas oo dhan inkasta oo ruushku uu sheegay ama uu ku andacoodayba meelaha ugu horeeya ee xaaladdu haddii ay faraha ka baxdo uu taargadgelin doono inay tahay dalka ingiriiska caasimadiisa london iyo meelahaasoo dhan laakiin haddii xaaladdu ay noqoto xaalad u eg dagaalkii saddexaad ee adduunka yurub oo dhan saamayn bay ku yeelan doontaa marka u horeysa dalalka sida weyn isha loogu hayo ayaa waxaa ka mid ah dalka finland oo xuduud aad u dheer la wadaaga ruushka sida uu faahfaahinayo mustafe sheekh aadan aamin oo ah khabiir ku xeel dheer saxaafadda kana faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka finland dagaalkan ruushku ka wada waddanka ukraine runtii finland aad buu u saameeyey finlandna waxay ahayd waddanadii ugu horreeyey ee waddanada reer galbeedka ee garab istaagay waddanka ukraine cambaareeyeyna waddanka ruushka dagaalku ku qaaday waddanka ukraine finland iyada marka hore maadaama ayna xubin ka ahayn isxulafaysiga loo yaqaano nato ee ay ku midoobeen waddanada reer galbeedku oo iyadu ay ahaan jirtay waddan dhexdhexaada haddana finland hadda siyaasadeedii la xidhiidhay dhexdhexaadnimada wax badan baa iska bedelay saamayn bay ku yeelatay dagaalkan hadda ka socda waddanka ukraine ee ruushka ay kula jiraan ukrainiyiintu marka isbedelkaasi ay saamaynta ay ku yeelatay waxay keentay inay hadda waddanka finland iyo waddanka sweden oo iyaga laftoodu laba waddan oo jaara inay dalbadaan amba ay ku biiraanba xulafada nato waana la aqbalay hadda inay ku biiraan arrintaasi oo saamayn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba ku yeelanaysa labada waddan ee finland iyo sweden marka ruushka iyo finland maadaama ruushka uu ka mid yahay waddanadii hore u gumaystay waddankan finland oo iyagu ay xornimada ka qaateen waxa waxaa dhex maray dagaal xoog badan baa ayaa dhex maray beryihii hore dagaalkaasi oo la odhan jiray dagaalkii sovietka iyo finland oo saasa lagu magacaabi jiray ama dagaalkii wakhtiga qabooba ee wakhtiga jiilaalka ama wakhtiyada ma garata waddankan barafkuu ka daayo dagaal dhacay oo lagu tilmaamo dagaalkii wakhtiga qaboobaha oo dhex maray soviet unionkii iyo iyo finland dagaalkaasi oo dalka ruushka uu ku soo qaaday finland soddonkii bishii noofembar kun sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonkii saddex bilood ka hor markii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka marka hadda arrinta timid ee inay finland ku biirto nato waxa keentay cabsi laga qabo in ma garatay waddanka ruushku uu ku soo duulo waddankan taasina ay keentay in finland ay codsato inay ku biirto nato iyagiyo waddanka sweden oo wada socda anigu haddii aan eego raygayga markaan eego finland mar kasta waxa u fiican inay dhexdhexaad ka ahaato arrimahan amba legdekan socda ee reer galbeedka iyo u dhexeeya waddanka ruushka amba rushia finland dhaqaalaheega iyo ganacsigeega wuxuu aada ugu tiirsan yahay waddanka ruushka maadaama ay leeyihiin soohdinta ugu dheer oo lagu tilmaamo inay tahay kun iyo saddex boqol in ka badan dad badan oo magaratay reer finlanda iyo dad kaloo indha indheeya arrintan xidhiirka ruushka iyo finland ayaa waxay arkaan inaan go-aankaa ay finland qaadatay ee ah inay ku biiraan nato inuuna ahayn go-aan u wanaagsan dowlad ahaan iyo dal ahaanba oo ruushkana ay xidhiir wanaagsan lalahayd ayna ahaan jirtay meesha magaalada helsinki laiskugu soo dhoweyn jiray wadanka maraykanka oo hogaaminaya wadanadaasi reer galbeedka iyo wadanka ruushka ama midowgii sovietiya waktigii hore sidoo kale de weli inkastoo dagaalka ukraine iyo ruushka uu cusub yahay laakiin waxaa laga baqanaya inuu saameyn dhaqaale ku yeesho finland iyo wadanadan kale ee scandinavianka xuduudka la leh amba mid bad ha noqdo ama mid dhul ha noqdo inuu dhaqaal ahaan saameeyo maadaama wadanka ruushka uu yahay wadan dhaqaalihiisuna weyn yahay bobulationkiisa ama dadkiisuna ay badan yihiin waxay u ahayd finland suuq ay wax badan u ibgeeyaan warshado badan oo finland laga leeyahay ayaa ku yaalla wadanka ruushka markaa waxaan isleeyahay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid militariba way yeelan doontaa inkastoo inkastoo laleeyahay finland wadanka ruushka kuma soo degdegi doono oo dagaal ulama iman doono laakiin haddana siyaasadii dhexdhexaadka hore ay u haysan jireen wadanka finland waxay ahayd siyaasad aada iyo aada xikmad ugu fadhida aada iyo aada magaratay dadka dadka badankiisu ay soo dhoweeyeen ukraine iyo ruushka ayaa ah laba dal oo baaxad ahaan iyo dhaqaale ahaanba aad u weyn waxaana dagaalkoodu uu sababayaa khalkhal ku yimaada dhaqaalaha caalamka wadamada arrintaasi laga dareemayo waxaa ka mid ah boqortooyada britain oo xidhiir dhaqaale oo gaar ah la wadaagta ruushka sida uu sharaxayo yuusuf jaamac oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan dalka britain u k waxay la leedahay xidhiir toos ah wadanka ruushka sidaan ogsoonnahay ama dadku aan jecelahay inay la ogaadaan ruushku ka mid maaha waxyaalaha la yidhaahdo global financial system nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ka mid maaha markaa waxa u mateli jiray oo isticmaali jiray wadankan la yidhaahdo u k marka hadduu dagaal dhaco cunaqabatayna lagu qabto thats mean integrated global financial systemkii down buu noqonaya ay u k ay ka mas-uulka ahaan jirtay waxyaalaha u k ay kasoo dhoobsato waxa weeyaan zero pointy seven percent boqolkiiba eber dhibic toddoba percent bay kasoo qaadataa u k ay dhoofitaanka u k u dhoofisa wadanka ruushiga intaa waxaa ugu badan waxa weeyaan waa baawurada iyo iyo qalabka warshadaha labadaas waa baawurada iyo qalabkoogii baawurada iyo warshadaha iyo warshadaha qalabkoogii intaas u k u dhoofisaa wadanka ruushka u k maxay ka heshaa ruushka waxay ka heshaa saliidda iyo petroleumka iyo macdan qaali oo kale kasoo dhofsata marka waxaa lagu qiyaasaa one pointy five percent by import kusoo samaysataa ay ay ruushka usoo dhoofisaa wadanka u k inta waan isla fahnaan malaynayaa haddaba maadaama maadaama waxaasi haddaba ay dhaceen ay wadankii labadii wadan ay yihiin laba wadan oo yurub ku yaala labada wadanna ay laba wadan oo qaniya xagga saliidda ay ku yihiin qani ay ku yihiin xagga dhulweyniga qani ay ku yihiin human resource bila-aadanka ay labaduba qani ku yihiin saameyn weyn bayba dagaa geysanaysaa saameynta weyna geysanaysa waa maxay kow ukraine waa wadanka haruurka adduunka soo saara kan kalena waa saliidii saliidda marka macal saliidii la yidhaahdo sunflower oil saliiddan aan wax ku karsanna inagu waa wadanka ruushka ka iman jirtay waa waxyaalaha sicir bararka adduunyada dhacday markaa sicir bararkii maadaama adduunyada dhacday u k-na waxaa soo gaadhay sicir bararka adduunka unbaa soo gaadhay marka dhibaatooyin fara badan laakiin ka yar saamaynta ay u geysanaysa wadanada adduunka saddexaad lanna adduunka sadexa ma soo saaro xunbaa loo diraa marka adduunka saddexaad saamayntiisaas hadduu wax soo saaraanna waxaa la yidhahdaa premiumka waxaa la yidhahda row material bay leeyihin africa row materialka waa wixii asalkii marka saamaynta ugu culus le africa bay ku dhacaysaa laakiin reer galbeedkii way ku dhacday xoog bay ku dhacday weliba kolkii boris johnson la weydiiye oo la yidhi sicir barar inflation badan baa wadankii jira wuxuu ku jawaabay waan fiicannahay weli ordo eega france iyo germany labadii dhaqaalaha wadanka yurub ugu waaweynaa eega waxa ku dhacaya inagu weli qayb fiican baan joognaa marka saameyntaas baan isleeyahay u k dhibaatada kasoo gaadhaysay ugu weyni waa caynkaas dalal badan oo ku yaala qaaradda yurub ayaa si weyn ugu tiirsanaa gaaska ay ka helaan ruushka arrintaasi oo uu ruushku cadaadis ku saaray waddamadaas iyada oo saamaynta ay yeelatay laga dareemayo guud ahaan qaaradda yurub sidaa uu faahfaahinaya maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah waxaan ogsoonahay in waddamada yurub uu ka dilaacay sicir barar aad u ballaadhan oo ay xitaa dadku awoodi waayeen in ay iska bixiyaan gaaska iyo korontada guryaha ay degan yihiin oo ay noqotay in xukuumaduhu ay dib u kabaan in maceeshadii caadiga ahayd ee nolol maalmeedkii qutul daruurigii dhammaan qiimihii nololeed uu isbedelay waxaa dhacday in la goyn kari waayo ama uu aadba u kaco ascaartii batroolka gawaarida loo isticmaalo waxaa timiday in dadkii ay sicir bararkii iyo cabsidii dagaalkuba isugu biirto oo ay culays dareemaan dhinaca xukuumadaha iyo maamulada waddamada yurubiyaanka naftoodu waxaa soo kordhay cadaadis aad u ballaadhan oo ay kala kulmeen dhanka ruushka ruushku waxa uu ku cadaadiyey waddamada yurub oo boqolkiiba afartan gaaska ka soo qaadan jiray waddanka ruushka in marka hore uu kaga iibsado lacagta ruushka gaaskii iyo tabartii uu ka soo qaadan jiray waxaa timida ruushku in uu breshar siyaasadeed uga dhigo ama uu ugu adeegsado tabarta uu siiyo yurub ama ay ka iibsadaan taasi waxa ay keentay in madaxdii yurub ay ka fikiraan ama ay cadaadis ku dareemaan qaabkii ay u maamuli lahaayeen sidii tabartaas ay u heli lahaayeen iyaga oo aanan ka maarmin oo aan ogsoonnahay waxaan arkaynaa in ruushku durba uu joojiyey ama uu xidhay mid ka mid a beerarka ugu waaweyn ee uu ku siin jiray tabarta iyo gaaska waddamada yurub oo la yidhaahdo nord stream one oo uu iminka leeyahay ama uu ku andacoonayo waxaan ku wadaa dibu hamayn ama dibu samayn laakiin uu qabsadou leeyahay koob iyo tobanka bisha ilaa iyo koob iyo labaatanka bisha ayuu xidhnaan doonaa lagama oga inuu sii xidhnaan doono oo taasi ay noqon doonto cadaadis iyo in dib loo furi doono oo dibu habeyn marka lagu sameeyo oo uu dhammaado ay dib u heli doonto yurub gaaskii loo soo marin jiray beebkaasi waxaa kaloo timiday in dhammaan diyaaradihii ka imanayay waddamada kala duwan ee adduunka weliba qaaradda eshiya ee soo dulmaraya dalka ruushka in uu ku yimiday isbeddel maadaama ooyna ruushka soo dulmari karayn waddamada yurubiyaanka markay u socdaan oo ay noqotay in ay ku biiraan saacado dheeri ah si ay u yimaadaan meeshii ay u socdeen waxaa timiday in tigidhadii iyo lacagihii lagu safrayay qiimahooda uu aada isku bedelo isku wada gee guud ahaan dagaalka dalka ruushka iyo ukraine sidii ay yurubiyaanka ama waddamada khaaska ah ee u arkayay in uu dan yahay in la taageero ukraine waddamo kale oo ka duwan oo waxaa jira u dareemaya inuu yahay cadaadis siyaasadeed iyo dagaal aanan loo baahnayn wakhti aan loo baahnayna yimiday
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo